بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممد جلا معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء وما سوى ذاك arintaa aan soo sheegnay wixii khilaafay oo aanan ku imaanin hulaahigaas aan ka soo wada hadalnay mid walbaaba kii aanan wasankiisa ku imaanin masmuucun waa mid shaad ah weeyaan waa shaad waay marka wamaa siwaa daaka waxaa loo jeedaa baanai wamaa khaalafa dalika qaacidadaa aan soo sheegnay wixii khilaafo waa shaad wey masmuuc wey oo qaacidadu waa maxay ishaarada loo celinayo waxa weeye facala iyo facila mutacadigooda masdarkoodu inuu faclun ku yimaado ayaa qiyaas ahaa facalo iyo facilo mucadahoodii oon faclun ku imaanine khilaafo shaad weeyaan facala laasimkeedii oo aan sagaal macno ku tusin fucuul wasan la yidhaahdabaa qiyaas u ahaa haddii facalo laasimkeedii oo aan sagaalkaa macno ku tusin fucuul waxaan ahayn uu ku yimaado ila qaacidadiisu khilaafay shaad wey facila laasimkeeda waxaa u qiyaasaha wasan facalun la yidhaahdo haddii facilo laasimkeeda facalun waxaan ahayn uu ku yimaado waa shaad wey facula qiyaaskeedu laba wasan buu ahaa facaalatun iyo fucuulatun labadaa wasani la yidhaahdo facaalatun iyo fucuulatun ayaa qiyaas u ahaa haddii faculo ay ka wareegto facaalatan iyo fucuulatan oo wasan kale ay ku timaadaa shaad wey marka wixii qaacidadeenaas khilaafo waa masmuuce ogow soo mafhuum maaha taa shalay baan marnay marka waa ka hadalnay maca badrudiinka hadalkiisa shalaa sheegnay waqad kaura alfaciilu fi sawti waddaau lmumidu jala macnaahu wasnu fucaalin falyuqas waqad kaura alfaciilu wasanka faciil la yidhaahdaa wuu tiro batay fi sawti dhawaqii ayuu ku tiro batay oo ku fara batay iyo wasayri inaa ku dartid waa markaa leanna badrudiin aan oogu dari doono oo arki doono haddaa kii hore markaan soo maraynay wasankii fucaala markaan soo maraynay oo addaa aan sheegnay waxbaan ku siyaadinay sooma ahayn waxbaan ku siyaadinay marka wuxuu ahaa maxay siwaa ficlu sawtin siwaa ficlu sawtin wadaa'inaan iri sooma ahayn shalay waan ku soo darnay laanna badrudiinaa noogu daray musanifka laakiin ayadoo daa ku tusinaysa gadaal buu noogu keeni doonaa haddii alla yidhaahdo darsigeennana ku arki doonaa marka waxaan leenahay waqad kaura wuu tirabatay wuu farabatay alfaciilu wasanka faciil la yidhaahdo fi sawti dhawaqii iyo wasayri buu ku tirabatay socodkii waddaau cudurkii almumiddu ee waxanuujinayay jalaa macnaahu ay dahara masdarahu masdarkiisii waxaa muujiyey oo bannaanka soo dhigay wasnu fucaalin fucaal wasanka la yidhahdaa bannaanka soo dhigay ee falyuqas hala qiyaasto ha loo qiyaasto sidaas yacni falyakun maqiisan lahu wasanka fucaala ha noqdo midka loo qiyaasanayo maaragtay markii facalo laasimkeeda ou daa ku tusinayo weeyaan walidii firaarin wajilan ay duhuurun wawuduuxun muuqasho iyo cadaan lagu caddaado bilficaali wasanka la yidhaahdo lagu daahiraahi ayaa lidii firaarin facalo laasimkeedii oo dii firaarin lifacala u sugnaaday facalahaasoo dii firaarin carar u saaxib ah aw ka firaarin ama carar la mid ah cararkii laftiisii maa orodkii maa laakiin waa la mid facalo laasimkeedii oo ku tusinayo firaarun wa shibhu firaarin yah ficaal wasanka la yidhaahdabaa maaragtay yani u qiyaasa weeyaan laqbahan kusoo celinaya waqad kaura alfaciilu wasanka faciil la yidhaahdaa wuu tiro batay fi sawti dhawaaqii iyo wasayri buu ku farabatay wasayridoo ku darsanaynaa lanna musanifka nooma keeni doono laakiin badrudiin ayaa noo keeni doona on arki doona haddii alla yidhaahdo wadaau cudurkii waa mubtadaysanaynaa almumidu ee waxanuujinayay mubtadahaasaan ka sifaynaynaa jalaa macnaahu ay jalaa masdarahu masdarkiisii waxaa muujiyey wasnu fucaalin fucaal wasanka la yidhahdaa muujiyey marka jalaada waa ficil maadi wasnudaasna waa faacilkeedii macnaahudaasna waa mafcuulkiiyo muqadamo wey faacilka ka soo hormaray jala macnaahu ay jala masdarahu macnaha hadda waxaa loo jeedaa masdarkiisii wey masdarkiisii waxaa muujiyey oo banaanka soo dhigay wasnu fucaalin wasanka fucaal la yidhaahdo ayaa muujiyey oo addaau lmumidu waxaa lagu keenaa fucaal wasan la yidhaahdo weeyaan walidii firaarin wajilan taa dambaan aadayna wajilan ay duhuurun wawuduuxun daahirid bilficaali wasanka la yidhaahdo lagu daahiro ayaa lidii firaarin cararka kii u saaxiibkaa u sugnaaday ow ka firaarin ama cararka kii lamidka ahaa ayuu u sugnaaday weeyaan meeshaan musanifka wuxuu ku sheegay saddex wasan weli waxaan ku dhex jirnaa masaadirtii ulaaiga ahayd qiyaaskeediaan ku dhex jirnaa leanna shaadki waa ka soo tagnay meeqa wasanan hadda soo marnay faclun oo facalo iyo ficila mutacadigooda qiyaasu ah sooma soo marin fucaal wasan la yidhaahdo oo qiyaas u ahaa facala maya fucuul dheh fucuul ku xiji sidoo u waday baan musanifku sheegaan u sheegayna fucuul wasanka la yidhahdaan ku xijinay oo facalo laasimkeedii oo sagaal macno ku tusinin qiyaaska u ahaa waxaan kusoo xijinay fucaal facalo laasimkeediiyo sawtun wadaa'un ku tusiyey baan kusoo aragnay waa saddex wey waxaan soo marnay facalun wasan la yidhaahdo oo facila laasimkeedii qiyaas u ah iyo laba wasanoo facaalatun iyo fucuulatun la yidhaahdo oo faculo qiyaas u ah lix baan maraynaa soo maha lix wasan baan maraynaa waaya halkaa marka saddex uu ku sheegay musanifka saddexdaa markii lix lagu daro sagaal wey sagaal wey saddexdaa midka ugu horeeyo faciil la yidhaahdo faciil wasankaa la yidhaahdaa waa qiyaas wey wuxuu qiyaas u yahay facalo laasimkeedii oo ku tusiyey alsawtu wasayru yacni dhawaq iyo socod ku tusay ayuu qiyaas u yahay faciilkaas weeyaan markuu sawtka ku tusinaayo waxa weeye sahala alfarasu faraskiibaa dananay sahiilan dananid baa la odhanaya soo sawt maaha nahaqa alximaaru dameerkii baa ciyey nahiiqan ciyid buu ciyey baa la odhanaya waa calaa wasni faciil wa waad u jeedaa wuu ciyey weeyaan marka uu sawdka ku tusinaayo waa kaas weeye sawirka markuu ku tusinaayo waxa weeye damala alfarasu baa degdegay damiilan degdegid ayuu degdegay baad odhanaysaa waa taas weeyaan wawajafa wajiifan wuu degdegay wey wajafa wuu degdegay wajiifan degdegid saasoo kale baad odhanaysaa weeyaan marka markuu ku tusinayo sawtun wasayrun faciil waxa weeye facalo laasimkeedii oo sagaal labada macno ku tusiyay sawtu nusayr ayuu faciil qiyaas u yahay u jeedaa wasanka faciil waa qiyaas wuxuuna qiyaas u yahay facalo laasimkeedii oo as-sawt was-sayr ku tusay ayuu qiyaas u yahay والداء عذرك الممد ومشاس أنيل قد كثر الفعيل في الصوت والصير ذنا وقدر نبع لبدر الديما نوقدره وزن كلا بعد فعال واي marka sagaal kama dhigayno hadda saddex maahan oo lix baan soo sheegnay soomaahin saddexda meeshaan lagu sheegay mid baa la soo celiyey facaalkii laftiisii wey marka laba un baa lagu sheegay weeyaan meesha labadaasaan ku darsanaynaa lixdii sideed bay noo noqon meesha sagaalka ka nira ma jirto waa sideed weeyaan waaya wasanka fucaal la yidhaahdo waa qiyaas wey wuxuu qiyaas u yahay facalo laasimkeedii oo ku tusay sawtun wadaa'un ayadoo sawt sheeganaysa waa kusoo marna xagga soomahin waa soo marna faclu maqiisu lmucadda waalfucuulu ligayrihi siwa ficlu sawtin dalfucaali jala baa nabi soomaana soo dhihin fucaalkaas weeyaan marka ficlu sawt markuu ahaa waad soo aragtay isagoo ficlu daa'un buu inta kuugu sheegay weeyaan wax kale ma aha waa wasanka aan soo marna sawtun iyo daa'un ku tusinayay marka hadda daa buu ku tusiyaa buu yidhi daa markuu ku tusinayo waa kii aan soo marnay يعني مارتي عذر كما كتسنايو وحاوي مشى بطنه مشاء بالأورني سعال سعالا بالأورني عطس عطاسا بالده ساسو كلبا لوكيني بدر ديما كو أركدونا مركو صوتك كتسنان وصامر نيو بكى بكاء نيو صرخ صراخ نيو كواسا كسامر ني مركز فعل لازم كيدي oo sawtun wadaa'un ku tusiye ayuu fucaal qiyaas u ahaa waa wasankii unaan soo marno nala soo celiyey musanifka maadaama uusan da sheegin sawt kaliya uu sheegay buu asagoo cudur ku tusinaya buu inta kuugu sheegay wey wax kale ma aha waa wasankii laftiisa la soo celiyey weeyaan kan meesha lagu sheegay saddexaad waa wasanka ficaal la yidhaha ficaal fa'doo la hoos dhigo markuu sawt iyo daa ku tusinaya fucaalo waa fa'doo la godo soomaahim fa'doon hoos dhig markuu ku tusinaya firaar iyo shubu firaar ficaala la yidhaahdaa wasankaa ficaal la yidhaahdo waa qiyaas wuxuuna qiyaas u yahay facala laasimkeedii oo ku tusay firaarun wa shibhu firaarin firaarun wa shibhu firaarin ku tusay ayuu qiyaas u yahay weeyaan facala laasimkeedii oo carar iyo wax u eg ku tusiyo ayuu qiyaas u yahay wasankaa ficaal la yidhaahdo weeyaan marka waxaa la odhanayaa markuu cararka ku tusinayo fara fulaanun baa cararay firaaran cararid baa la odhanay nafara wuu cararay nafara alfarasu baa cararay nifaaran baa lagu keenaya nifaaran baa la odhanaya ficaalan baa lagu keenaya marku uu maaragtay shubhu firaarka yahayna waa abaa oo kaleeto wey diiddo abaa wuu diiday ibaa'an baa masdarkeeda lagu keenaya diiddo baa la odhanaya waa diiday weeyaan abaa ibaa'an jamaxa wuu madax adkaaday jimaaxan madax adayg markuu qofku madax adayg ou leeyahay waxaa la odhanay maaragtay waa nooc oo maaragtay firaarka ka mid waa madax adag iyo diiddo un weeyaan marka kaasna waxaa weeye wasankaa ficaal la yidhaahdo wuxuu qiyaas u yahay facala laasimkeedii oo ku tusay firaarun wa shibhu firaarin hadda sagaalkii macno oo facalo laasimkeedu ay lahayd waxaan ka soo sheegnay fucaal wasan la yidhaahdo sawtun wadaa'un ku tusay iyo ficaal wasan la yidhaahdo oo sawtun faciil wasan la yidhaahdo oo sawtun wasayrun tusay iyo ficaal wasan la yidhaahdo oo tusay firaarun wa shibhu firaarin saddexdaas baan ka soo sheegnay marka lix baan sagaalkii macno ka baxnay weeyaan lix baa sagaalkii macno ka mida ayaan ka baxnay marka beydkan war kale ma laha saddexdaas baydaa lagu sheegay saddexdaa wasan baa lagu sheegaan ujeedaa saddexda wasan hal wasan oo kamida waa la soo celiyey oo kii hore buu ahaa waa mid fucaalkii la soo celiye weeye labadan wasane musanifku meesha uu ku sheegay midna wuxuu ku tusinaya faciil baa la yidhaahdaayo wuxuu qiyaasu yahay facalo laasimkeediiyo sawtun wasayrun ku tusay midna ficaal baa la yidhaahdaayo facalo laasimkeediiyo firaarun washibu firaarin ku tusay ayuu qiyaas u yahay weeyaan waa intaas wax meesha lagu sheegay weeyaan hay marka sharxii un baan akrinaynaa intaan qaybta sharxoodii un baan wadaynaa وأما فعيلنا كبلابينا ماشا شلو كسرنا سؤالك ماين وأما فعيل وزن كفعيل ليراهدو فمقيس مد قياس وي في مصدر فعل فعل مصدر كيدو قياس ويهي فعليه الدال تسيني على صوت قوق تسيني نحو سهل أودنا فرسكي سهيلا وضغبت الأرنب ضغيبا ويسودي سوى إذا صوتت صوتت إذا صوتت يعني بكيله ما سودي أو بواقي صوت إذا صوت ونهق الحمار دمير كباعي نهيقا ونعض الغراب نعيبا أنا نعيبا نعب إيدي إذن كنعق إنه إذن ديوان مرناي نعق نعيقا نعبا نعيبا واسكو معنوي غراب كسوت كيسن بالي هذا هذا ترى نعب الغراب واللمد نعق الغراب واللمد نعيق يا نعيب انتبه وصوت الغراب تكه صوت كيسويا نع نعب الغراب تكه باعي نعيبا بوعي وصوت بو كتسنايا marka musanifka seyrkii ma una ku darin soomaahin maxaan nidhi badrudiin baa noogu daray soomaahanan oran waa kan hadduu noo sharxaya waqad kafura alfaciilu wasanka faciila wuxuu ku fara batay fi sayri buu ku fara batay socodkii iyo wanaxwi wixii la mid ah fi sayr inuu iska yidhaahdo socod iyo wixii la mida buu yidhi walam yunabih mana uusan baraarujinin musanifka calaa dalika arrintaas oo faciil inuu sayr ku tusiyo ma uunan baraarujinin قالوا مرك وحي هذا مركو سعودك كتسينيو ذمل الفرس با دقدق ذميلا دقدقيد ووجف ودقدق وجيفا دقدقيد ووجف إذا أسرع بال إلى مركو دقدق ويان ووأدى يعني وو صعدي وإيدا سعشاء أيو صعدي بال إلى هذا يعني وو صعدي وإيدا سعشاء أيو صعدي ويان مركا وأدق أصل أهان هدو حلوجي ذا شدة الوطء على الأرض بالي ذا عكتا ونمك الود نجيو عكتا الود نجيو بالي ذا يعني وحالا ذا وأد البعير وإيدا لعن مركو اللبت نمك كود نجيو ومركاسنا لما قلو لبت مركو نمك يعني كود فنيو صوت أوكالي دواق أوكال الله مقلعي جبت هذا لمقلع لبت نمك الود نفتو وأدق كاسا لي ذا waa tii ay ka sheegi jireen naagta ay ka sheekeeyaan azubaal u dhihi jiray ay yidhaahdaan markii ninkii qasiir ninkii qisadiisa ay ka sheekeeyaanoo sanka iska jaray ay qisadiisa ka sheekeeyaan kutubta qur-aan niman buu rati ugu soo raray bay yidhaahdaan naagtii si naagtii loo ikhtiyaara maadaama boqoradda ay ahayd oo ninkii boqorka ahaa ay dishay marka markuu ratigii u soo rartay bay naagtu naag caaqilada ahayd ninkan taajir ganacsada u ahaa waa fiirisay markaasay awrta socodkeeda la yaabtay marka gabaygeeda waxaa ka mid ahaa bay yidhaahdaan maalu ljimaali mashyuhaa waiida ajandalan yaxmilna am xadiida ama arijaalu juhaman qucuudan bay tiri saasay odhanaysa yani waxaan la yaabanahay tiri maalu ljimaali mashyuhaa waiidan yani awrta say u socoto waa maxay socodkeedu aad buu u taag daran yahay aayar bay u socotahay ajandalan yaxmilna ma dhagxaan bay sidaan am xadiida mise biro waxay wadaan ma dhagxaan mise biro bay wadaan awrtu ama rijaalu mise rag baa juhaman qucuuda rag baa maaragtay kuudkuududo oo fafadhiyo bay sidaamiya marka ficlan say sheegaan rag buu maaragtay ninkan kasoo dhigay xashintii iyo wixii kusoo xiray oo marka markuu furana meesha ay ku ikhtiyaaliin saasay dhahaan marka waxa weeye maaragtay meel jimaal mashuha waiidan taas waa wadiga kaas la yiraahdo socodkaas oo lugta dhulka lagu dhufanayo oo dhaqaaqa asaasa loo jeedaa weeyaan wa ama fucaalu wasanka fucaalahi faqad mara wuu soo maray anahu lifacala inuu u sugnaaday ila horaan u soo marnay facalihi addaali tusinaya calaa sawtin dhawaqa ku tusinayabuu aan soo marnay hore inuu ku tuso wayakuunu aydan haddana wuxuu noqdaa facalihi يعني فعالك وزن كيها لفعله وهذا فعله الدال تسناي على دائم عذرك تسناي نحو مشى بطنه على شبا سعط مشاعا سعط بي سعطي ولو جيده يعني إسهالك يشرنك ويان وقام بطنه با استاغي قواما استاغيد أي استاغي با لأورنايا يعني وحوي علوشي سبا استاكتي ويا وقام بطنه والي هذا قواما ودار ووري ووريري دوارا مارتي اما دار ووريغي دي كلا كدك دوارا ايو وريغي يعني ما يتم حوا دار دي او مدح دار الراس هو دوارا هو مدح وريري وي دوارا مدح ورير با كدعي الا عمر بي تسنيساي وسعل وقف سعالا وعطس وهندسي هندسي cutaasan hindhisid hindhisadii wuxuu ku dara cudurkii hindhisada ma cudur baa yani cudur maaha laakiin waxay dhahaan dacfigii jismiga bay ka timaadaabay dhahaan markii qofka saasay yidhahdaan wallahu aclam jirhkaaga markay daciiftinimo ku dhacday iyo buu qofku hindhisaa iyo bay yidhahdaan laakiin dad oo jirkooda qawi yahay oo hindhisa ayaad arkaysaa laakiin waxay yidhahdaan kullu maradin sariyat lmowti bay dhahaan xata alcutaas bay dhahaan marad kasta waa sariya ilaaladii mowtka soo dirsanayay wey xataa hindhisada waa sariyat lmowt bay maaragtay yidhaahdaan ilaalada mowtka soo dirsadoo kale adal allahu aclam runtiisi maayo wanaxw mazaxa musaaxan haddii la yidhaahdo mazaxa musaaxan lagu keeno shaadun weeyaan mazaxada yacni in musaaxan lagu keeno waa shaad buu leeyahay oo waxa waaye mazaxa yamsaxu mazxan in lagu keenay ahayd musaaxan in lagu keenaana waa shaad buu noqonayaa weeyaan وأما فعال وزن كي أقدم بيه سدحاد وي وزن كفعاله فمضطرد من قياس وي فيما فعله بقياس إيهي دل تسي على فرار فعلى لازم كيدي ودل تسي على فرار أرض يعرر إيوشده وحي لمدة نحو فروا عرر فرارا ونفروا عرر نفارا وناروا عرر نوارا أي نفروا عرر ذا سويا وشردوا عرر شرادا وأبا انتاس وعرك رسمك أهاوي شبه فرار كان كوانا كوهو مثاليو وأبا وديد إباء وجمحه مدحت كذا جماحا وقمسه مدحت كذا قماسا مدح عليك بالغير هذا تاويا فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا فعالة وحيري فعالة وزن كفعالة نهي لخصال خصلبة أي أسقنات الرمو أي أسقناتي والفعالة ودعتك الفعالة وزنك فعالة اللي يرالا لحرفة حرفة أغتك أو ولاية أما ولاية أغتك ولا تهي لهنها المامن إنه فعالة وزنك اللي رالا فعالة وزنك اللي رالا إن حرفة ولاية لا ذاي هها المامن ويان فعالة وزن كفعالة نهي لخصال خصلة أي أسقنا ذي خصلة وأرنوي حالوي خصلة ذاسي أما هنقطو يعني خصلة ممدوحة أو أمانة أما مذمومة أو عي هنقطة خصلة أي أسقنا أرن بأسقنا ويا والفعالة ودعتقو الفعالة وزن كفعالة اللي يرادا لحرفة حرفة أغتك أو ولاية ولاية أغتك لبداس كأغو حرفة ولاية ولا تهي لهنها المامن ويان إن حرفة ولاية لي وزنك في عالة النيران ماشا مصنفك لبوزن وكشيغي لبوزن أيو مصنفك وكشيغي وزن وحال هذا فعالة وزن فعالة بالي هذا فعل الهوس لغو إيه فعل الكرب فعالة فعالة وتاس ويا بد ابن مالك وحوليه هي فعالة لخصال أي أورنايا لكن بدر الدين مركان أرقنو وحوليه دونا فعالة وزن كل يرهدا وحوليه هي فعالة لخصال تان ومصنف كليه وإعادة محضة أهب أورنايا سوعلين أو برح لأويان oo facaalatun waan soo sheegnay facaalatun qiyaas bay ahayd soo ma owsaantii qiyaaska bay ka mid ahayd yey qiyaas u ahayd facula qiyaas u ahayd facaalatun iyo fucuulatun baa qiyaas u ahaa wasankii facaalatun ahaa laftiisii ayuu soo celiyey musanifka oo meesha keenay buu leeyahay badrudiin maxaa yeelay facaalatun facule qiyaaskeedu ahaa hore u soo sheegay marka inuu inta ku sheego oo uu soo celiyaa waa icaado oo soo celin wasankii laftiisaoo la soo celiyey mar labaad wax kale ma ahan buu odhanaya laakiin shuraaxda qaar ka midihi waxay leeyihin icaado maaha icaada ma aha bal waxa weeye maarata waxaa la yidhaahdo dikru lcaami bacda alkhaasi oo hadalka ibnu malik meeshaan wuxuu u keenay ma aha icaado keliya ee arrin dan buu ka lahaa ibnu malik badrudiin baanan fahmin saasay leeyihiin waxa weeye waa min baabi dikri alcaami bacda alkhaasi markii hore oo aan ka soo hadalnay facul markuu qiyaasku u ahaa facaalatun khaas buu ahaa oo faculo keliya ayuu khaas ku ahaa wasanka facaalatun la yidhaahdo laakiin halkan markuu musanifku ku sheegay waa caam ee khaas ma aha marka waa dikru lcaami bacda alkhaas soo maaha caam sheegiddii markii iyadoo khaas lasoo sheegay dabadeed caamnima loo soo sheego weeyaan oo hadda waxay caam ku tahay leeyihiin awsaantii ulaaiga ahayd oo saddexda ahaa facale iyo facile iyo facula intaba waxaa laga binaynayaa wasanka maarata facaalatla masdarkeeda laga wada keenaya saasay leeyihiin marka icaado ma aha waa taa weeyaan khaslada la sheegayana waxa weeye maa yadullu cala almadxi aw adami ammaan iyo cay wixii ku tuso ayaa loo jeedaa waxay leeyihiin marka saddexdoodiiba facala iyo facila iyo iyo facula facaalatun buu masaadirteedu ku imaani markuu ama khasla mamduuxa ku tuso ama khasla madmuuma markuu ku tusiyo weeyaan muujeeda xaala madmuuma ama xaala mamduuxa oo maxmuuda ah markuu ku tusinayo saddexdoodaba facaalatun baa lagu wada keeni bay leeyihin maalan facala oo kaleeto markay ammaantii wanaagga ku tusinayso xalawa oo kaleeto xalaawatan baa lagu keenaa bay leeyihin safaa wuu wanaagsanaaday wuu saafi noqday safaawatan baa lagu keenaa waana facaalo soo ma jeedi waa markay ammaanta ku tusinayso weeyaan marka ay damiga ku tusinayso markay damiga ku tusinayso waxa weeye habaa habaawatan oo kaleeto waay habaawatan habinimadii oo doqonnimadii ahayd lagu keeni bay leeyihin marka habaawatan baa lagu keenaa yani habaawatan buu ku imaanaya marka waxay leeyihiin labadaba hadda facalo maxay ku tustay ya marna madxi bay ku tustay oo amaana marna dami bay ku tustay oo caydii ah facaalatanna waa lagu keenay waana facalo wey waa ko ficiloo kaleeto markay madxiga ku tusinayso sacida sacaadatan oo kale baa lagu keenaya sacida sacaadatan baa lagu keenaa waa ficilo oo facaalatan ku timid wey markay damiga tahayna shaqiya shaqaawatan baa lagu keenaya shaqaawatan ayaa lagu keeni ficilo oo dami iyo madxi ku tusisayna facaalatun baa lagu keena waad ujeedaa khaslad bay ku tusinaysaa khasla mamduuxa ama khasla madmuuma bay ku tusinaysaa weeyaan faculo iyadana sidoo kale wey markay ammaan ku tusinayso sharufa sharaafatan baa lagu keenayaa marka ay damiga ku tusinaysana xamuqa xamaaqatan oo kaleeto iyo baa lagu keeni baluda balaadatan iyo kuwaasoo kalea lagu keenaa dami iyo madxi labadaba way ku tusinaysaa soo ma jeedi labadaba way ku tusinaysaa marka haddii awsaanta hulaaiga ay ku tusaan xaala mamduuxa ama ay xaala madmuuma ay ku tusaan facaalatan wasanka layidhahdaad ku keenaysaa ee icaado maxdaa ma aha icaado ma aha sida badrudiin uu leeyahay arrintaasay faa'iidaynaysaa bay leeyihi waaya taa waa ka tagnay wasanka labaadee musanifka uu ku sheegay waa ficaalatun waay fadoo la hoos dhigo iyaduna waxa weeye waa qiyaasoo waxay qiyaas u tahay facila waxaan u jeedaa facalo laasimkeedii oo xirfe iyo walaayo ku tusay xirfe iyo walaayo ku tusiyey ayuu qiyaas u yahay facalo laasimkeeda yani marku uu maarata xirfada ku tusinaayo waxa weeye markaad tidhahda najara nijaaratana lagu keenaa nijaarada nijaara baa la yidhahdaa markuu geed qorka iyo wax lamidka ah farsamo yaqaanka khaata khiyaaatan baa la orani waa dharka la tolo khiyaatada markuu qofkaan xarqaanka yaqi waa xirfo waay dadkooda ma wada yaqaana dharka ma wada toli karaan waa xirfo buu ku tusinaya weeyaan tajara tijaaratan tijaarada lafteeda waa xirfa waa nooc xirfada ka mida waa dadkoo dhan ma wada keeni karaan ha la wada galo laakiin inta ku najaxdaa yar ay yaraanayso weeye marka waa xirfo ahaan ayuu ka dhigay wilaayadana waa sidaasoo kale madaxtinimada way weliya wilaayatan madax buu noqday wey amira imaaratan amiir buu noqday wahaakadaa wixii lamid ah weeyaan soo ma jeedi noo harsan kaa musanif kuma soo celinayaan mir halku shaadku uga soo tegay jaalad jawalaanan iyo daafata weeyaan marka ma soo celin doono musanifka insha allahu tacaala ma keenayo marka sideedii kale waa soo sheegnay facalo laasimkeediiyo sawtun wadaa'un ku tusay wasanka qiyaasku ah muxuu ahaa fucaal facalo laasimkeediiyo sawtun wasayrun tusay maxaa qiyaas u ahaa faciil facalo laasimkeediiyo firaarun washubu firaarin ku tusay maxaa qiyaas u ahaa ficaal facalo laasimkeediiyo xirfatun iyo wilaayatun ma tusayna facaalatun ficaalatun baan ujeeda fada lahoos dhigo waa intaas weeyaan labadaas wasana noogu sheegay kan hore badrudiin wuxuu leeyahay waa soo celin oo facaladii lafteedii facule qiyaaskeediina soo celiye way laakiin culammadaas kale waxay leeyihiin ma aha soo celin ee waxa weeye waa facale iyo facile iyo facula oo maaragtay dhammaantood buu ku tusinayaa markay arin wanaagsan ama arin xun ay ku tusaan weeyaan facaalatun wasanka facaalatunihi likhisaalin khaslada ayuu u sugnaaday walficaalata wadactag alficaalata wasanka ficaalata la yidhaahdana lixirfatin xirfo uga tag oo wilaayatin wilaaye uga tag walaa tahila hana halmaamino inay xirfo iyo wilaaye leedahay halmaamin saasoo kale ku ogow weeye afcaalu lkhisaali khasladaha afcaashoodu arrimaha afcaashoodu hiya khasladahaas ama tuxun ama mid wanaagsan ha noqotee maa shay weeye xaquhu xaqiisa ou ahaa an yubnaa in la dhiso calaa facule in laga dhiso afcaal lkhisaal asal ahaan waxaa u ahaa facule in laga sameeyo naxwi darufa iyo wa karuma oo kaleeto iyo wa sharufa iyo wa labuqa oo kaleeto weeyaan sidaasuu ahaa markaasu wuxuu yidhi yani waqad taqadama sidaas ma idin dhigay waqad taqadama wuu soo hormaray ana facula faculana yajiiu masdaruhu masdarkiisu inuu ku yimaado qiyaasan qiyaas ahaan calaa facaalatin aw faculatin labada inuu ku yimaado ayaad hore u soo aragtay fa qowluhu musanifka oraanshihiisa hunaa halkan uu yidhi facaalatun likhisaalin uu yidhi hadalkaasi icaadatun maxdatun wey waa soo celin baraxla oo faculadii lafteediiyo naloo soo celiyey weeye waa ra'yiga badrudiin waa saasuu uga tegay wa amaa ficaalatun wasanka ficaalatun la yidhaahdaa fa mutaridun mid qiyaasa wey fii maa facalihii ayuu qiyaas u yahay facalo laasimkeedii oo dalla tusiyey calaa xirfatin xirfo ku tusay aw wilaayatin madaxtinimo ku tusay weeyaan naxwu najara nijaaratan waa geedi qorow yani farsamo yaqaan oo weliba nijaarada waxaa layaha dadka alwaaxda iyo waxa lamidka sariiraha iyo waxa sameeyo iyo maarata alwaaxda qoro ayaa la yidhaha nijaarada taa wey watajara tijaaratan wuu ganacsaday wakhaada khiyaadatan wakhaada wuu tolay dharkii khiyaadatan tolliin ayuu tolay wa kataba wuu qoray kitaabatan kitaabada lafteeda waa xirfo wey ninka aan baranin sida wax loo qoro oo ka jaahil ah xirfadaas oo kitaabada la yidhaahda ma yaqaano ma u garanayo weeyaan waweliya meeshii wilaayadiina waa tanaa madax buu noqday wilaayatan wa amira amiir buu noqday madax buu noqday imaaratan wa sacaa yani maaragtay madax buu noqday un weeye sicaayatan sicaayada asal ahaan waxaa la yidhahdaa ninka zakawaadka dadka soo aruuriyo saaciga la yidhaahdo ninka madaxda looga dhigo hawshaas mas-uuliyadda loo saaro waa madaxtinimo loo dhiiba sooma marka uu qabanayo sicaayatan baa la oranay wakhafara wuu dareeye qaaday khifaaratan yani wuu manciyey oo maaragtay ninkii mas-uuliyadiisu qaaday markaasuu ka manciyey dadkii kale oo ka dhowray wixii xumaan soo gaari lahaa weeyaan limaratan faclatan waficlatan wadacuu lihay-atin haaliban kamishit lkhuyala masdarmaraha iyo masdarulmara walhay-a maku darnaa mise waa soo u kaadina xoogaa shuruuday leedahay waxyaala marka aan iska daynayna inta ku sino allahu aclam